rabadaan kariim habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska afrika iyo barteena internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa isniin afarta bisha juun sanadka idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aan idaacaddeen idinkugu hayno waxaa ka mida madaxda dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo magaalada baydhabo uu uga furmay shir amniga qaranka ku saabsan oo ay uga hadlayaan xaaladda amniga siyaasadda iyo weliba sida al-shabaab ay uga adkaan lahaayeen
xaaladaha amniga dalka ka jira iyo sidii laisugu diyaarin lahaa qolooyinkan horarka ah oo nabadiidka ah sidii aan uga adkaan lahayn kulankan maanta aan ku kulannay mawduuca ama tobigu waxa weeye waa arrimaha amniga dalka ka jira
waxaan kaloo idiin haynaa howlgallada gaarka ah ee ciidamada maraykanka ay ka fuliyaan afrika oo la dhimayo iyadoo maraykanka uu haatan u weycanayo khatarta uga imaanaysa shiinaha iyo ruushka waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan al-shabaab oo lagu eedeeyey in ay laba dhallinyaro ah ku dileen deegaan u dhow magaalada abuulo barde dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore aynu ku bilaabno warkii dunida dowladda maraykanka ayaa sheegtay in iyada oo la shaqaynaysa dowladda federaalk ee soomaaliya ay duqeyn ka dhan ah kooxda al-shabaab ka fulisay meel mayl u jirta koonfurta galbeed ee magaalada boosaaso ee gobolka bari taliska ciidamada maraykanka afrika ee loo soo gaabiyo africom ayaa sheegay in weerarka oo dhacay labadii bishan juun lagu dilay argagixiso qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan aysan wax khasaaraha ka soo gaarin dadka shacabka africom waxa ay sheegeen in ay sii wadi doonaan in ay qaadaan tallaabooyinka ku habboon ee saxda ah si loo ilaaliyo danaha dadka maraykanka loona baabi'iyo argagixisada tani waxa ay qayb ka tahay aa lagu yiri qoraalka in ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom lagula midoobayo howlgallada ka hortaga argagixisada lana beegsanayo goobaha ay ku tababartaan ee soomaaliya iyo gobolkaba
kooxaha gurmadka ee dalka goontabe waa watemela ayaa waxay sheegeen in shan iyo labaatan qof ay dhinteen markii foolkaano ay ka qaraxday axaddii shalay ahayd meel ku dhow magaalada watemela oo qiyaastii u jirta wax ka yar dhowr iyo labaatan kilomitir dareero dab ka samaysan qiiq xoogganna uu ka kacayo ololna isugu jiro ayaa waxa ay mar qura ku soo faafeen dhulka dadka ee degan yihiin ee magaaladaasi caasimada iyadoo ay kasoo butaacayso foolkaanada halka ay ku qaraxday saraakiisha dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in foolkaanadaasi ay saameysay in ka badan hal malyan oo dad ah iyadoo sidoo kaleetana saddex kun iyo boqol qof ay ku barakaceen labaatan kalena ay ku dhaawacmeen shaqaalaha gargaarka ee watomela ayaa waxa ay sheegeen in sidoo kaleeto ilaa iyo haatan ay layihiin dad kuwaasi oo baadigoobkooda ay ku raadjoogaan ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa maanta bilaabay safar uu ku bixinayo saddex dal oo yurub ah isaga oo taageero u raadinaya in wax laga bedelo barnaamijka nukliyeerka dalka ee iiraan heshiiskii laga gaaray netanyahu ayaa socdaalkiisa ku bilaabay dalka jarmalka halkaasuu wadahadal kula leeyahay ra-iisul wasaaraha dalkaasi angela markel ka hor intuusan la kulmin hogaamiyaasha dalalka faransiiska iyo britain britain faransa iyo jermani ayaa iiraan la galay heshiiska nukliyeerka sanadkii ayagoo ay weheliyaan dalalka ruushka shiinaha iyo maraykanka madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa bishii tagtay ku dhawaaqay in dalkiisa uu ka baxay heshiiska isagoo ugu yeeray mid xun oo hal dhinac ah si kastaba dalalka kale ee saxiixa heshiiska ayaa muujiyay damacooda ah in ay ku sii jiraan ayaga oo sheegay in uu weli shaqaynayo britain faransa iyo jermany waxay sidoo kale ay soo jeediyeen in si gooni ah loo xaliyo walaacyada kale ee laga qabo iiraan ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhimatay sagaal kalena way ku dhaawacmeen markii qarax bam lagu weeraray wadaadda caanka ah dalka afghanistan iyo culimo kulan lahaa ma jirto cid sheegata weerarkan bam hase yeeshee wuxuu kusoo beegma iyada oo ku dhowaad laba kun oo xubnood oo ka tirsan golaha culimmada dalkaasi ayse ka bixin teendha ay ku yeesheen kulan kulankaasi ayaa culimmada waxay uga arrinsanayeen fidwo ay ku soo saareen qaraxyada iyo dilalka ka dhacaya dalkaasi inay yihiin kuwa shareecada islaamka ka hor imaanaya kooxda culimmada ah ayaa waxa ay soo saareen baaq ay u direen dowladda afghanistan iyo taalibaanba ayna ugu baaqayaan inay isku raacaan xabad joojin ayna wada galaan heshiis nabadeed oo dhex mara dhinacyada taalibaan ayaa asbuucyadii lasoo dhaafay waxay xoojisay weerarada ay ka geysanaysa dalka afghanistan
intaas aynu kaga gudubno warkii dunida dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan qaybihii kale ee idaacaddeena fiidnimo magaalada baydhaba waxaa maanta ka furmay shirkii golaha amniga qaranka soomaaliya oo ka kooban madaxda dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo taliyayaasha ciidamada dowladda shirkan ayaa imaanaya xili ay kooxda al-shabaab weeraro culus ka fuliyeen meelo ka mid ah dalka soomaaliya waxaana shirka guddoominayay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray waryaheena mukhtaar maxamed catoosh
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si rasmi a u furay shirka golaha amniga qaranka oo maanta baydhabo ka furmay waxaa ka qaybgalaya shirka amniga ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo madaxda maamul goboleedyada dalka waxyaabaha diradda lagu saarayo shirka waxaa ka mid ah amniga guud ee dalka isku dhafka iyo tayeynta ciidamada qaranka iyo gaarsiinta dastuurka gobolada degmooyinka iyo tuulooyinka madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shir guddoominayay kulanka
shirkani waxaa weeye shirka aan ku kulanno si joogto ah oo aan uga arrinsanno arrimaha national security-ga ama golahu golaha amniga qaranka uu si joogtaa uga hadlo xaaladaha amniga dalka ka jira iyo sidii laisugu diyaarin lahaa qolooyinkan horarka ah oo nabadiidka ah sidaan uga adkaan lahayn kulankan maanta aan ku kulannay mawduuca ama tobigu waxa weeye waa arrimaha amniga dalka ka jira iyo shirkankii ka horreeyey oo aan febraayo ku kulannay muqdisho wixii aan ka wada hadalnay qayb ahaan iyo wixii noo kala dambeeyey
maalinta berrito ayaa la filayaa inuu soo gabagaboobo kulanka waxayna mas-uuliyiinta kulanka markii uu soo gabagaboobo ay soo saari doonaan war murtiyeed ay kaga hadli doonaan waxyaabaha kulankooda ka soo baxay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyay madaxda maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya lamana oga khilaafka u dhexeeyey in lagu xallin doono magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
ajendayaasha shirkan looga hadlayo waxaa ku jira sidii loo dhisi lahaa ciidamo xoog leh oo isku dhaf ah iyo weliba sidii loo xoojin lahaa ciidamada booliska ee dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada shirkan ayaa madaxdu sidoo kale uga hadlayaan dhinaca siyaasadda gaar ahaan sidii ay isula meeldhigi lahaayeen qorshe siyaasadeed oo lagu gaaro dhinaca kale madaxda ayaa ka wada hadlaya qaybsiga kheyraadka dalka soomaaliya shirkan waxaa kaloo kusoo beegmayaa iyada oo qaar ka tirsan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay weli ku kala duwan yihiin xiisadda ka taagan dalalka qaliijka
shirkani waxaa weeye shirka aan ku kulanno si joogto ah oo aan uga arinsan
wargeyska new york times ayaa maanta soo daabacay warbixin uu ku sheegay inay suurtagal tahay in dowladda maraykanka ay dhinto howlgallada gaarka ee ciidamadeeda ay ka fuliyaan qaaradda afrika wargeyska ayaa sheegay in bentagonka uu wado istaraatiijiyad cusub oo diiradda lagu saari doono sidii loo soo baari lahaa taliska maraykanka uga imaanaya waa halista maraykanka uga imaanaya dalalka shiinaha iyo ruushka ibraahim xasan daandure ayaa warbixintan inoo haya
howlgallada gaarka ee marayka ee afrika ayay u badan tahay ama laga yaabaa in si xoogla loo dhimo istaraatiijiyadda cusub ee bentagonka awgeed oo diraddu saaraysa khatarta ka soo foolle raashiya iyo shiinaha iyadoo dib u eegis lagu samaynayo howlgalladaasi dib u eegistaasi oo uu amray xogeeyaha gaashaandhigga ee maraykanka jim mats toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa ka dhalan kara in la dhimo kaluubar ciidamada la dagaalanka argagixisada ee afrika saddexda sano ee fuudda nagu soo haya waxay arrintani soo ifbaxday iyadoo qiimeyn lagu samaynayo ciidamada howlgallada gaarka ee adduunka kadib markii weerar gaadma ah lagu dilay niger dayrtii inaga tagtay afar askari oo maraykana in ka badan toddoba kun iyo saddex boqol oo askari oo howlgallada gaarka ah ayaa ka howlgalay adduunka kuwaas uu badankood dagaalo ka dhana argagixisada ka wada yemen libiya soomaaliya iyo meelo kale taliska howlgallada gaarka ee tampa florida ayaa waxa uu ku dhaqaaqay howlgallo muhiima oo cusub sanooyinkii dhowaa iyagoo horseed ka noqday la dagaalanka hubka xukumaada baaritaankii bisha lasoo dhaafay bentagoonka uu ku sameeyey weerarkii dhimashada dhaliyey ee niger ayaa dabool ka qaaday khatarta ciidan taasi oo soo dadejisay go-aanka matis in layska dhaafo qaar howlgallada ka dhanka argixisada ee afrika si xoog loo saaro quwadaha caalamka sida laga soo xigtay laba sarkaal oo ka tirsan wasaaradda difaaca oo magacooda qariyey
ibraahim xasan daanduray ayaa warbixintaasi wargeeska the new york times uu qoray noo soo jeedinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington
isla howlgallada ciidamada maraykanka ayaynu ku jirnaaye dowladda maraykanka ayaa maanta sheegtay in ciidankeedu ay weerar cirka ah ku beegsadeen maleeshiyo ka tirsan kooxda al-shabaab oo ku sugnaa meel labaatan iyo lix kilomitir u jirta magaalada boosaaso war-saxaafadeed ka soo baxay taliska maraykanka ee afrika ayaa lagu sheegay in weerarkaasi cirka ah lagu dilay toddobiyo labaatan ka tirsan maleeshiyada al-shabaab weerarkaasi ayaa dhacay sabtidii wakhtigaasi oo maleeshiyadaha al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada puntland ay ku leeyihiin meel u dhow buuraha galgala ee gobolka bari maamul goboleedka puntland ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka adkaadeen al-shabaab kadib weerarkii habeenkii sabtida al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada puntland ee balikhayr maamulka waa baliqada maamulka waxa ay sidoo kale soo bandhigeen meydadka al-shabaab ay kaga dileen dagaal shalay ka dhacay meel ka sokaysa deegaanka baliqadar haddaba sahre cabdi axmed ayaa wareysatay taliyaha ciidamada badda ee puntland admiraal cabdirasaaq diiriye faarax waxaana ugu horeyn ay weydiisay dagaaladaasi iyo sida ay u dhaceen inuu sharxo bismillahi raxmaan raxiim sidaadba horeyba u aweydeen shalay maalin ka hor habeennimadii baa al-shabaabku ay xarun aan ku lahayn meel yar oo bays yara oo aan ku lahayn deegaanka galgala meel ka sukayso balaqada la yidhaahdo ayay soo weerareen habeennimadii halkaas maaragtay dhimasho iyo dhaawacba labada dhinac way jireen subaxdii baanu ka daba tagnay dambe dabadeedna shalay baanu waxaanu isku helnay meel adigu dhowr iyo toban kilomitr u jirta bilkhadar halkaas ayuuna dagaalku ka dhacay waa gartay marka dagaalkan dambe maxaa idinka soo gaaro khasaare ah dhinac iyaga runtii waxa naga soo gaaray oo khasaaraha dhaawac iyo dhimasho midna ma jiraan laakiin dhinacooda waxa weeye ilaa iyo afartan iyo waxay jirabaa aanu aragnay leykoodii waadna ku arkataa baraha bulshada sawirada laga soo qaado waa gartay marka maanta meedadkaas baraha bulshada saaad sheegtayba ku jira aad soo bandhigteen ma kuwii balekhadar deegaanka galgala hoos yimaada amase waa kuwii markii aad ka daba tagteen adinka kadib ahaa labadaba way isugu jiraan dhaawacii iyo dhimashadii ay qaateen na waa meel weeyaan meella waxa weeyaan waa shalay iyo wixii ka dhacay waa gartay al-shabaabta deegaanadaasi meelaad og tihiin oo dhaawacyadaas iyo dhimashadaas sidaad sheegtay ay la aadeen qaarkood miyaa jira oo saldhig u ah
runtii dhulku waa dhul buuraday ah oo ay adag tahay magaranaysaa dhaqdhaqaaqiisu waa suuragal tira yar oo aan maaragtay aan badnayn afar ilaa shan meelahaas unbaa ka baxsaday wixii annaga nasoo weeraray iyo wixii caawinayeyda oo tayskoodii dambe oo dhaawaca la diganaya marka waxa weeye ma jirto meel ay dhaawac maaragtay intay qaadaan oo geeyaan ay ku daweyn karaan ma jirto waxaa jirta mar walba al-shabaab inay deegaanada buuraha galgale ay kusoo noqnoqdaan weeraro ay ka geystaan hadda saldhigyadiina inay soo weeraraan ayay bilaabeen oo xataa sida la sheegay balekhayr way la wareegeen waxaa la sheegay inay la wareegeen saacado markii weerarka ay kusoo qaadeen askar badan puntland looga dilay maxaa looga adkaan la-yahay al-shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin ee deegaankaas
runtii waxaan halkaa kaa sixi lahaa runtii inaan jirin askar badan oo puntland oo halkaa kaga dhimatay waxa ku dhintay waxa weeyaan xaqiiqadii cid walba ay ay aragtay iyadu waa asraskeeda anaga halkaa nooga dhintay waa sida al-shabaab ay sheegteen aada waa askar sahlan buu ahaa sidaa daraaddeed sidaan sheegaya waa sida xaqiiqada ah weeye in badanna la og yahay xagga soo noqnoqoshada dagaalkaasina waxa weeyaan arrintani ma aha arrin puntland keliya ku saabsan waa arrin ku saabsan soomaaliya oo dhan iyo nimankan nabaddiidka ah inay magaranaysaa meel inta badan ay soomaaliya ay ka dhaqdhaqaaqayaan dagaalkooduna uu yahay dagaal gurila ah oo ku dhifo oo ka dhaqaaqa ama fursad uun inay helaan ay tahay markaasaa daraadood mar walba waa suuragal inay wax soo noqdaan dhulkuna waa dhul iska buralay ah oo aad iskaga adag tahay maaragta socodkiisa oo mar rabaa lagu kala bixi lahaa runtiina waxa weeye cadaadiska iyo weerarada iyo difaaca iyo waxaan ku hayno runtii waa wax aada iyo aad maaragtay culeyskooda laskooda ugu haya marka dagaalkani waa mid ay ka dambeeyaan magaranaysaa maaragtay argagixisooyin caalami ah sidaa darteed waxa weeyaan inta badan wuu soo noqnoqon karaya balse insha allah waxaan jecel lahay in marakan aan maaragtay soo afsan hadda waxaad ii sheegtay inaad saldhig kala wareegteen deegaanka ay tageen dhaawac iyo dhimasho badan aad ku samayseen tiro aada u yar ay fakadeen marka ma laga yaabaa inay intaas ku ekaadaan oo maalmahan wax weerar ay soo qaadin maadaama saad sheegtay aada jab xoogle u geysateen mase weli cabsi ayaa jirto
waxa weeyaan wa wa wa wa intaa muddooyinkii sanadihii dambeba intaa waa lala dagaalamayey oo maaragtay waa la waxyeelaynayey laakiin qof maska khaldan ku shaqaynaya oo isagu maaragtay meelaha bada kurusida way jiraysaa baan aaminsanahay laakiin muhiimaddu waxa weeye in in la ciqaabo oo aanay marnaba aanay ku baxsanin waxay waxay sameeyeen baa loo baahanya taasina waa waxaan hadda tirada ugu dambeysa ee ciidamada puntland ee dagaalkii balekhayr iyo ku dhintay sidoo kaleeta kii hadda ka dambeeyd ii sheegaysay ma noo soo koobi kartaa ma noo sheegi kartaa tirada tiradooda guud oo hadda ka dhimatay waa konton iyo saddex weeye waxaa fakadana waxaa weeyaan shan afar wixii aaggaa ku soo duuray oo dhan adinka xaggiinana maxaa idin gaaray guud ahaan annaga afar askari ayaa naga dhimatay daawicuna wuxuu ahaa ilaa iyo labiyo toban wada maaragtay aada iyo aada u sahlan aada iyo marka labada dagaal kii hore ayaa afar ku dhimata kanna ma isla afartaas unbaa idinka dhimato dagaalkan dambe waxba idinkakama dhiman may kan dambe waxa weeyaan waxna gaaray dhaawac iyo dhimasho midna ma jiro ilaahay fadligiis waanu ku guulaysanay sidii ay ahayd runtiina waxa weeye maanta inaad iyada waraysato waa ficlaan lahayd inkastoo ay dad xaqiiqada sheega aanay ahayn waa gartay marka ayaga kontonkan aad sheegaysid ma dagaalkii dambaa mase kii hore intee ay ku dhinteen kontonkooda kontonka waxaa weye waa habeenkii hore iyo shalay
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada badda puntland admiraal cabdirasaaq faarax cabdirasaaq diirye faarax oo u waramayay sahre cabdi axmed
halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda iyo barnaamijkeena habeennimo mas-uuliyiinta magaalada buulobarda ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay dileen laba dhallinyaro ah oo xalay ay ka afduubteen deegaan lagu magacaabo weylowad oo hoos tagta magaaladaasi raggaasi ayaa la sheegay inay si xun u dileen maleeshiyada al-shabaab ayna qoorta ka gooyeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta magaalada buulobarde haddaba jacfar kukaay ayaa arrimahaas wuxuu ka warastay gudoomiyaha degmada buulobarde cabdiraxmaan daahir guure
bismillahi raxmaan iraxiim waa maasan tahay jacfar kukaay dhalinyaradani waxay ahaan dhalinyaro deegaankaas miyiga degan oo dadka reer miyiga ah nimankan oo nabaddiidka ahaa mataqaanaa siay dadku cabsi geliyaan maxaa magaalada u tagtay iyo maxaa dawladda u ag tagtay waxyaala leedo nimankan waa niman dhalinyaraa magaaladan mar ay yimideen wakti kooban ay joogeen haddana dadka reer miyiga oo tuulo ku dhow magaalada reer guuraageed ay ahaayeen xaafadooda ku laabteen si dadkay u cabsi geliyaan oo dagaalka argagaxa ay u badiyaan argagaxsada dabeecdada qayb ka mid ah waxay tahay qofka in la gowraco si reerkaas u naco oo dagaalka iyo waxaan uga ugaarka gaxo marka goob fagaaraa la keeno qofka waa la gowracaa sida ku ogtiin sida ku maqasheenbu intaanaan u gelin sida eh, dilkooda uu u dhacay eh, waxaa lagu maqaalo ah in dhallinyaradani ay hore uga tirsanaayeen eh, ciidamada eh, xoogga dalka eh, kadibna ay deegaankoodii isaga laabteen iyo sooman halka ee lagu gowracay mama ciidanka ma tirsanayn eh, ciidanna ma ayna ahayn eh, dhallinyarada guulburda deegaankeeda degan oo guulburda timaado oo ka adeegata oo ka tirsan dadka guulburda ku nool ay ahaayeen laakiin sidee eh, qofka marka la gowraco loo fahmi karaa iyo sidee loo sababay karaa Mhm.
loo sababay karaa waa arrinta waayahay marka maxaa lagu eedeeyey eh, ka sokow in ay buuloburda yimaadeen waxaa eh, aan la soconnaa amaba la wada ogyahay in qof kastoo buuloburda yimaada ee ka laabta aanay eh, shabaabku gowricin amaba aanay bartilmaameedsan Eh, dhalinyarada dhalinyaro yaryar dhali- dhalinyaro yaryar ay ahaayeen eh, waxay waxaan ka warqabnaa ay dhaheen inaad ciidamada qore rabtiin oo dawladda aad la shaqay rabtiin sidaas awgeeday mataqaanaa waxay u sameeyeen inay si ka hortage ay dadkaasi dawladda u kala u kala u kala fogeeyaan ay u gowraceen laakiin nimankan hadda wax shaqa ay dawladdu u haayeen iyo Mm.
eh, number ay dawladdu ku lahaayeen midnoo ma jirto ma jirtay marka in ay danaynayeen in ay kusoo biiraan ciidanka ciidanka dawladda eh, qof kastoo dhalinyaro aha daneeyo way yimideen nimankan eh, dhalinyarada kulley soomaaliyeed oo dawladda shaqa sugayaasha ka ah inay ka ahaayeen waa suuragal example ahaan eh, dhalinyarada hadda wafisa la socotaba ciidamay waxbaa loo qaraa oo dadka eh, dawladda way daneeyaan way rabaan marka si arrintaas ay uga hortagaan ay dadka u nacsiiyaan dawladnimada uga uga u cabsi geliyaan ayay u gowraceen aan usoo laabanna marka sidee buu dilkoodu u dhacay ee dhallinyaradan ma inta lasoo qabtay baa xabsi la geliyey oo markay muddo hayeen kadib bay ku fuliyeen dilka mise si dhuumalaysi ah bay guryahooda ugu galeen me- meel oo tuulo ah oo magaalada u jirto eh, shan iyo toban kilomitr ayay reerkoodu deganaayeen meesha ayay ka wateen waxayna ku eedeynayaan Waa- askarta waa- dowladda waa- waa ardayda ya- ya- qorobtiin.
iyo sooman miyaa meeshaas maya wiilowad baa la yidhahdaa waa buuliburda iyo mataqaana dhinaca bariga waa danta halka dilka uu ka dhacay baa iyo soomana hadii ma xalay ismarkii waa wadanaysaa oo meel ay iyaga degan ay geeyeen wayna ku dileen marka ma dadkii bay isugu yeereen oo meel fagaara ah bay ku fuliyeen Eh, sooman dad badan ma degano kule askarta joogtay sooman bay ku dileen laakiin aboorayay keeneen meel la yidhahdo oo dadka isugu yeereen ay soo dhigeen eh, meydkoodii meydkooda soo dhigana M- marka eh, iyo sooman iyo aboorey iyo meesha ay ka kaxaysteen tuulada ay ka kaxaysteen eh, shan iyo tobanka kilomitir saddex tuulo buuloburda u sad- jirta saddex saddex tuulo saddex tuulo oo isku nooca waayo weylawad abooray iyo sooman waa is- way issaaran yihiin Eh, saddexdaba iyaga iyagaa gacanta ku haya ayagoo sida tooskaa waxay u joogaan sooman aboorayna way ka adeegtaan way yimaadaan laakiin tuuladan kale caa xalay ku cusbaayeen marka arrintani maxaa saameyna oo ay adinka iyo weliba dadka deegaanka ku yeelan kartaa ma annaga dagaalkii aan ku jirnay unbaan noo sii soconayo noo fududaanayo oo dadkii shacabka ogaanayo cadowtinimaday shacabka u hayaan iyo dhibaataday gobolka ku hayaan iyo isir naceybka iyo soomaali naceybka ay gobolka ku hayaan aan noo sii fududaanayo Eh, dadka ayaa ogaanaya cadowgoodu inuu noocaas u dhaqmaayo marka annaga dee wax saameynao guri naguma lahane laba qof baa naga dhimatay shacabkana aan xakunno ka mida Eh, waxaana ku qasbanaha inaan ka jawaabno oo dagaalkiis aan ku jirnay unbaa sii socon doona waxaan la soconnaa in eh, eh, dabley eh, macawisley looga yaqaano deegaanka oo dadka deegaanka ah ay dagaal kula jiraan al-shabaab Eh, raggaasi iyaga sidee bay u nool yihiin sidan oo kale suurtagal ma tahay in mid mid loo raadsado ma ma lama raadin karo raggaas waa rag diyaarsan eh, dhinacyo kala duwana taageero ka helo hadday noqoto midda qabiilka iyo dadkooda deegaanka iyo dawladda oo mararka qaar wixii soo na soo gaaro ay ka gaaraan laakiin waa dad isku filan oo hadday taageero fiican si helaan alqaacidada ka xoreyn kara soomaaliya oo qeybahay ka joogta hiiraan Eh, mana ayaga si toosna looma baagsan kare shabaabkii ayaga wax ka dhexaysto inay is- ay israadiyaan inta badanna ayaga laga guulaysta oo hadda waa niman jabhada oo gorilaha oo jiq- jiqda ku jiro oo aqal soomaaligiisu meel hawda ku yaallo Eh, marka ugu yarna shan lix toddoba ay iskula socdaan waajibaadka inta badan ayagaa fuliyaba oo shabaabka sigaa macawisada ku dhib qabo maxaad u taageeri la'dihiin eh, dhallinyaradaasi ee dableyda ah Eh, haddiiba ay hawshii adinka laydinka rabay iyagu qabanayaan annagu dee taageeradan eh, ayadaa iska gaaban maahana waa taageernaaho waa dadaan rabno oo aan u baahannahay oo aan garab taagannahay Eh, ciidamadeenna hadda sharciga ah oo dawladda ka shaqeeya waxay isticmaalaan waxayna uga samayn karna waa uga samaynaa taageero guudo hadda u gooni yaho macawisada layadan waa raadinaa oo dawladdu way ku way- waan dalab waa ka samaynay in macawisada la taageero annaga ka shaksiyada ama ka deegaan ahaan maamulladeena hadda gobolka hiiraan ka jira degmooyinka une degmo kasta oo macawisleyda waa leedahay oo maamulka degmada iyo macawisleyda waa isku xiran yihiin aniga ka gudoomiye ahaan macawisleyda deegaan badan ay gacanta iigu haayaanoo waan iska warqabnaa gudoomiyaha degmada buulobarda cabdiraxmaan daahir guure ayuu kaasi ahaa u waramayay waryaheenna jacfar kukaayo ku sugan magaaladan washington
golaha wasiirada ee dowladda federaalka dalka ethoobiya ayaa toddobaadkan ansixiyey sharci lagu qaadayo xaaladii deg dega ahayd ee saarey dalkaasi laba bilood ka hor xilligii la filayay in ay kusii jirto arrinkan ayaa loo badinayaa inay tahay isfaham dhex maray mucaaradka iyo dowladda kadib markii dowladdu ay khafiifisay cadaadis ay saari jirtay mucaaradka islamarkaana ay sii daysay maxaabiis siyaasadeed saare cabdi axmed ayaa haddaba arrintan ka wareysatay maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ah guddoomiyaha ururka siraaj oo ah isbaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida oo ah urur ka dhisan qurbaha wuxuuna ku sugan yahay gobolka minnesota xaalada deg deg ah ee la qaaday xilligii loogu talagalay ka hor laba bilood waxay macnaheedu tahay in dadku ay si sharci ah magaranaysaa ay u mudaaharaadi karaan haddii ay rabaan inay isku soo baxaan waxay kaloo ka dhigan tahay waxyaalihii keenay baa meesha ka baxay oo markii hore lagu macneeyey in ay deganaansha la-aan waddanka ka jirto iyo in yacni qalalaaso siyaasadeed uu waddanku geli karayay labadaa shardi markay meesha ka baxeen iyo xaaladii degdegii la qaaday taasi oo dadka u horseedaysa macnaa way shiri karaan dadku way isku soo bixi karaan waa xor bay ka dhigan tahay military commandkii meesha ka talinayna ma sii talinayaan ee dowladda caadiga ah ee shacabka ayaa ayaa xilkeedii wadanaysa waa gartay bal waxaad iga warantaa marka hadalkaaga su u dhacaya waxaad ula jeedaa mucaaradka iyo dhinacii dowladda waa la isfahmo isu soo dhawaanshaa jirto aad iyo aad waa taas taas waa waa waa mid iska cad oo xataa waxaad arkaysaa mucaaridka kuwii ugu fog fogaa horta asalkeygaba kacdoonku wuxuu bilaabmay labadii kun iyo shan iyo tobankii haddaan taarikhda xoogaadii ugu noqono kacdoon shacab buu ahaa oo oromada oo dadka ugu badan ee ay kaceen laba sanadood buu soo socday wadankii dhaqaalihiisii baa yaa daciifay wax badan baa isoo bedelay mar xitaa xaalad degdegu wadanku soo galay labadii kun iyo toddobiyo tobankii toban bilood bay ku jireen waa laga qaaday haddana inay soo hagaagta halkii laga eegayay kasii xumaatay waa lagu soo celiyey marka taas kacdoon shacab buu ahaa ee qolyihii kale mucaaridkii sii fogaa laftooda oo gumbood sabaad nimanka la idhahdo kale iyo ayayba dowladdii la heshiinaysaa oo ay la hadlaysaa marka waa isku dhawaansho isku soo dhawaansho xoog badan weeye waa tallaabooyinka lagu ammaani karo ra-iisul wasaarahan iminka talada haya waxaa ka mid ah oo kale waxyaalaha aad loo xasuusan karayo nin ka mid a raggii ugu sarsareeyey mucaaridka etoobiya oo waddanka diladiisa laga soo qafaalay oo yaman laga soo qabtay oo dil ku xukunaa muddo sagaal sannadood isagoo maqan ayaa maanta la sii daayey oo xorriyadiisa ay dib ugu soo noqotay yacni waa waxyaalaha la taaban karo ee tusaya magaranaysaa in mucaaridkii dowladdu ay si xawliya isugu soo dhawaanayaan waa garta ayadoo wax culeys uusa jirin oo kale ha culeys kaleo taas waxa adu waxa beesha caalamku waxay jeceshahay mar kastaba in xaalada degdegii la qaado inaan magaranaysa xuquuqda aadanaha ay ka soo rayso etoobiya waddan fiican oo dadku nolol kuwaalidkale ay ku noolaan karaan ay noqoto ayaa la jecel yahay marka beesha caalamku waxay xoog ku saarayeen oo maalmihii ugu horreysay ra-iisul wasaaruhu yimidee codkeedii ugu horreeyey yimidee taageerada waxaa la socday in xaalada degdega ah ama state of emergencyga la qaado sida ugu dhaqsaha badan leh waa garta qiimeyn kadib ayaa lasoo ogaaday in xaaladihii keenay meesha ay ka baxeen deetana waxaa lasoo hordhigay cabinetka cabinetkuna way ansixiyeen waxaa loo sii gudbin doonaa baarlamaanka oo halkii markii horeba laga soo bilaabay ahayd waayahay inkastood sheegtay in isu soo dhawaansha is afgarad hadda uu muuqdo oo uu jiro haddana ra-iisul wasaarahan cusub iyo xukuumaddiisa howlahan isbedelo ay wadaan ee deg dega ah sidee loo arkaa dhinacyada sida tigreega iyo oromada oo markii horeba kacdoonadani intooda badan gundhiga u ahaa labadii sane lasoo dhaafay waxaad moodaysaa inaan qoomiyadda tigreyga yaanan qoomiyadda odhanin t b l f aan idhahno anshaa u dhigno xisbigii talada soo hayn jiray ee t b l f toddobiyo labaatankii sane lasoo dhaafay markii ay taladii ka tegeen waxaad moodaa in hinaaso fara badani uu jiro oo ay tirsanayaan oo magaranaysa ay dareemayaan inkastoo nadi cabaysanayn mararka qaarkoodna iskaba cabaystaan oo ay leeyihiin magaranaysa inaku meesha dabadeen siday u fiicnaatay oo kale waxaad moodaa inay isyaro garbinayaan labada xisbi oo o b d o iyo t b l f oo labaduba isbahaysiga guud ee t b l e b r d f ka tirsan marka xagga oramada haddaad eegtid maadaama xukunkii gacantooda uu galay wixii dadka ay u dhawaaqayeen ee ahaa awood qaybsi saxa oo cadaalad ku dhisan in la helana ay ay heleen maanta aad odhan karto almost way heleen xagga wasiirada marka la eego inkastoo hawshu intaasi ay ka gundheer tahay oo nimanka milatariga ah iyo sirdoonka iyo oo ah meelaha ugu dambaysa awooddu ay ka go-do amase go-aanadu ay kasoo bixi karaan wixii dee yani la doonaya in la dhaqaajiyo meelahaasu inta badan etoobiya ka socdaa meelahaasina toddobiyo labaatan sannadood waxaa kusoo tolmayey oo diigga u raacayay qoomiyadda tigreega maadaama iyaku ay gacanta ku hayeen yani aan idhahda t b lft yaa gacanta ku hayay marka xukunkii si xukunkii guud ahaan uuga soo wareego oo gacanta shacabka dib ah ugu soo noqdo waxay noqonaysaa in iyaga laftooda isbedelo mid ballaaran lagu sameeyo taas baa ka xigta markaa etoobiya inay dimuqraadiyad saxa ay ku soo dabaalanto in labadaasi shay loo gundhigo oo Waa aad loo fiiriyo islamarkaana systemka wax laga bedelo labadaasay ku xidhan tahay labadaasina waa kuwaan soo sheegnay oo ah sirdoonka iyo militariga kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ah gudoomiyaha ururka siraaj isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida oo isagoo minnesoto ah ku sugan u waramayay zahra cabdi axmed
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal idaacaddii fiidnimo ayaad la socotaan waxaana idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah saare cabdi axmed qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan dooda gaaban iyo barnaamijka qurbe balse marka hore aan dib idiin maqashayno qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo ku celisa
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in iyada oo la shaqaynaysa dowladda federaalka ee soomaaliya ay duqeyn ka dhan ah kooxda al-shabaab ka fulisay meel mayl u jirta koonfurta galbeed ee magaalada boosaaso taliska ciidamada maraykanka afrika ee africom loo soo gaabiyo ayaa sheegay in weerarkan oo dhacay labadii bishan juun lagu dilo argagixiso qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan aysan wax khasaaraha kasoo gaarin dadka shacabka kooxaha gurmadka ee wotomelah ayaa waxay sheegeen in shan iyo labaatan qof ay dhinteen markii foolkaano ay kusoo qaraxday axadii lasoo dhaafay meel ku dhow magaalada caasimada dareere dab ka samaysan qiiq iyo olol isugu jiran wato weliba dambas leh ayaa waxa uu kasoo butaacayaa halka foolkaanada ay ka qaraxday waxaana foolkaanadaasi dabkeeda iyo dambaskeeda uu kusoo fatahay haatan badda saraakiisha hay-adda badbaadada dalkaasi waxay sheegeen in foolkaanadaasi ay barakicisay in ka badan saddex kun iyo boqol qof iyadoo ay saameysay hal milyan oo dad ah labaatan kalena ay ku dhaawacmeen
ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa maanta bilaabay safar uu ku bixinayo saddex dal oo yurub ah isagoo taageero u raadinaya in wax laga bedelo heshiiska nukliyeerka iiraan netanyahu ayaa socdaalkiisa ka bilaabay dalka jarmalka halkaasi oo wada hadallo kula leeyahay ra-iisul wasaare angela merkel ka hor intuusan la kulmin hogaamiyaasha faransa iyo britain britain faransiiska iyo jarmalka ayaa iiraan la galay heshiiska nukliyeerka sannaddii ayagu ay weheliyaan dalalka ruushka shiinaha iyo maraykanka maraykanka ayaa bishii tagtay ka baxay heshiiska ugu yaraan toddoba qof ayaa dhimatay sagaal kalena way dhaawacmeen markii bam lagu weeraray wadaado iyagu isugu soo baxay inay kulan yeeshaan dalka afghanistan ma jirto cid sheegatay weerarkan bam hase yeeshee waxa uu dhacay iyadoo ku dhowaad laba kun oo xubnood oo ka tirsan golaha culimmada ah aysan ka bixin teendhadii ay ku yeesheen kulankaasi waxaana ay markaasi ay ku guda jireen sidii ay fadwo uga soo saari lahaayeen ku saabsan qaraxyada iyo dilalka kuwaas oo ay sheegeen in shareecada islaamka ay ka hor imaanayso kooxdan culummada ayaa baaq ay soo saareen dowladda afghanistan iyo taalibaanba waxay ugu baaqeen in ay iyagu isku raacaan xabad joojin islamarkaasina ay wada gaaraan heshiis nabadeed oo dhex yaala
warkii caalamka intaasaynu ku dhaafno weli waxaad nagala socotaan laantaaf soomaaliga ee v o a waxaana idinkala soo hadlaynaa magaalada washington dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa zaynab abuukar axmed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban inkasta oo haweenka soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabada ku horgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxaa mas-uuliyadeeda iska leh ragga mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas-uuliyadaasi waa arinta ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooda igala qeybgalaya aamine maxamed ismaaciil ismaaciil oo ka mid ah haweenka soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo axmed cabdulle faarax oo ka mid ah hal abuurada soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan ku horeeyo aamino maxamed ismaaciil caqabadaha la sheegin inta badan ay ku horgudboon yihiin dumarka ma waxaa ka mas-uul ah ragga mise dumarka ee qudhooda ayaa mas-uuliyadda qayb ka leh waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay hooyo waa hooyo hooyo waa barbaariso hooyo waa kubciso hooyo waa kuriso caqabadaha badan iyadoo intaa haysabay haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyey caqabadaha taaganna waxaa hortaagan majoroti ahaan marka la fiiriyo ragga waayo raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama waxbartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan wuxuu haldhig u ah naag gurigaaga joog ilmahaagana hayso hooyadiina waxay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u samaysay inay dalkii iyo dadkii wax u qabato ayay rabtaa marka caqabada hortaagan waa ragga axmed cabdulle faarax waa mahadsan tahay saynab maamaduna way mahadsan tahay horta uma layn maayo in caqabaduhu ay dumarka keliya haystaan bulshadii soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo ciriiriga nololeed midaan oo hadda miiska saaranoo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka noocaa u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh waxaa loo socdaahe waa adeegii raggu qaban jiray oo ka sarreeyay aqalka raggii qaban jiray baa ku guulaysan waayo duruufihii ku bateenoo mas-uuliyaddarra ka timi una malayn maayo meel raggii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan marka dareenkaa asagaa laftiisaan jeclahay in laga fiirsado duu rag shaqo qabto dabcan waxa ay u shaqaynayaan dumar baa u mudan oo nin ragahoo aan dumar ku xiriirin ama ha dhalo ama ha la dhasheen ama ha u dhexeen ma jiraan qabaa mana badna waa suuqaas bilowdaoo siyaasadda ay gabdhuhu u soo hanqaltaagayaan siyaasaddiioo ragga awal waxba ka soo saari waayooo soomaaliya ku khasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaayoo meeshii laysugu soo ururi lahaa ayaa doonatay haddana baashi marka gabdho culays ku koobnaanaya ma ahane qoyskii soomaaliyeed bulshada unugeedu waa qoys qoyskii soomaaliyeed oo dhan baa u dhimanaya haddii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto waa ka sii weynaanaysaa gabdho shaqo waaye ummadnimadii dhammayd baaba dhimanaysa iyo bulshadii noloshii iyo usradii meeshii laysugula soo noqonayay adigu ma ku muuqataa siduu axmed ku doodayo aamina in kaalintii haweenkee dhanka qoyska ay meesha ka banaanaanayso maya iima muuqato waayo aniga waxayna iigu muuqantaniya maalintii dalkeennu burburay oo xabadu dhacday oo rag islaayey oo dhibaatada raggu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha soomaaliyeed bay ahaayeen mid ilmihii korisa mid raggii kala dhex gasha mid shaqaysa oo laamiga fadhiisata shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka soomaaliyeed bay ahaayeen gurigiibay ka qabteen mid guudna waa qabteen marka ragguna ma ogola waxbarashadiibay u diidan yihiin shaqo dowladeed bay u diidan yihiin waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin yacni shaqadan raggu uu ninku qabto gabadha waa qaban kartaa waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen wax walba waa hagaajin lahaayeen waana hagaajinayaan waana soo hagaajiyeen waxaan siinayaa axmed cabdulle faarax nambar tiro badan oo qoysaska soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax mashaakilka jiraa wuxuu yahay shimbirtu intay geedaha u soo gurtay afka u gelisaa ilmaheeda qof abaal looga hayaa ma jiro hooyo xaquuq allah siiyey waxa weeye qoyskan ilaahay baa si u abuuray shaqadana allah u qaybiyey dadka haddii qof mas-uuliyaddarra sameeyey oo qof ninihii tiisii gudan waayey xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo wixii ay guriga ka soo saari jirteen muskood wax gaarana iima sheegi karta amina ismaaciil oo ay ka soo qabanayso siyaasad iyo shaqo dhowr sano kadib bay qof ku soo dari jirtay bulshada wiil ama gabar soomaaliyeed oo haf soomaaliya ku hadlaysa waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanayso weydii arrintaasi caqabadu waa dareenka odhanaya ragga la ficiltama haye aamina waad maqlaysaa dooda axmed cabdulla faarax walaalkay horta waa mahadsan yahay khayr allaha siiyo waxaanse u sheegayaa gabdhaha soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireenah ay qabteen inay qowsas badan mas-uuliyadooda ay qaadeen inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqaynayaan ragguna ma aha inuu nagu calqaladeeyo ma ay aha ee waxay wanaaggu ku jiraa intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa intuu samayn karaan samayn karaa aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa mideeda kale waxaa weeye haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkiibaa joogay aan u imaado ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkuu iiga hormarinaya iima ogola inaan qabto shaqadii ima qabto hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay itixaan bay gashay gobolada mid ka mida itixaan ku gashay itixaankii way ku baastay itixaankeeda ay ku baastaan nin raga la siiyey shaqadaas waxay ahayd shaqo haayadeed bay ahayd markay ku baastay iyadii waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey nin ragaa looga qaadoo la siiyey aqoonteedii baa la siiyey waxay juhdiga u soo gashadoo ay bildhan ka seexanin oo ay akhriyaysay bay lagu siiyey shaqadiisii booskana gabadh baa laga rabay nin lagama rabin marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad naagaha in la yasayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ay hayaane ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay mana rabaan mana doonayaan ay haddii aan dib ugu laabto axmed cabdulla faarax waad maqlaysaa aamino waxay leedahay mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato adigu taas siday kula tahay dad soomaaliyeed itixaan galay qof itixaan uu ku guulaysto qof aan guulaysan in la siiyo banaynayo waxuna wey waa cadaalad barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadkaah iyadaa caqabadaah caqabad dadkii u shaqo tagaana ways caqabadaynayaan horta laba kastoo isjeclaydoo siyaasad u quntaa ayagaa iscaqabad isku noqonaya suuq caqabadaa yaalla meesha dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu nambar tiro badan bay ka yihiin anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidani laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii soomaaliyeed ayaa lumaya odagii iyo wiilkii iyo wiilashiia ku lumay siyaasadu khasaaro badana ka mara siyaasada hooyo uma quuro aamine maxamed adigoo soo koobaya gabagabada dooda waan isla soo gaarnay
anigu ilaa iyo hadda waxaan ku taaganahay hooyadu inay wax walba qaban karto shaqadeeda inay qaban karto wixii xildhibaanada gabdhaha wixii u codeeyey oo soo saaray oo meel walba halganka dheer u galay ee mikrofoonka qaatay ee gobolada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo soomaaliyeed bay ahaayeen oo durbaanka u tumaayey oo soo geliyey oo soo xereeyey inaanu uga masuugno hal gabadh inaanu codsiinana wax suurtagala ama naga suurtoobaya ma ay aha gacmahaanu ishaysanaa siyaasadiina waa lagu wada jiraa ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay shaqadiina diyaar baanu u nahay waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno nadka soo socda haddii alla idmo isbedel oo muuqda oo muhiima oo la taaban karayaanu anagu rabnaa raggu werigiiba ha iska hadlo raggu ha yidhaahda gabadh wax ma qaban karto raggu ha yidhaahda hooyo gurigaa lagu ogaa waa diidnay siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyey inaanu wax u qabannaan anaku rabnaa xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay aamine maxamed ismaaciil oo ka mid ah haweenka soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo axmed cabdulla faarax oo ka mid ah halabuurada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaha iyo nabadgelyo
intaas haynu ku dhaafno doodii gaabneed waxaa soo jeedinaysay zaynab abukar dhegeystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaa inoo haysaa zahra cabdi axmed
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo aan maanta ku eegi doono nin soomaali ah oo laga celinayo dalka kanada yuusuf maadey maxamed oo ah aabo dhalay afar caruura ayaa maanta dalka kanada dib looga masaafurin doonaa kadib markii uu wadankaasi kusoo galay baasaboorka dalka kenya hase yeeshee markii uu magangelyo weydiisto wadankaasina loo diiday in loo aqoonsado inuu soomaali yahay haddaba yuusuf maadey maxamed oo aan kula xiriiray khadka teleefoonka ah ee magaalada edmonton ee dalka canada ayaa sidan iigu waramay
wallaahi sahro meeshan waxaan imaaday two thousand thirteenki waxaan ka soo baxay xerada qaxootiga ifo waxaan soo samaystay qoyskayga inta iga joogay si aan ula midoobo waxaan soo samaystay basaboor kenya kolley xaaladda kenya waad ka warqabtaa sharciga kenyana dadka qaxootiga ku jiro o dhan way qaataan si ay ugu noolaadaan sababtoo xerada haddaadan qaadanin sharciga kuma noolaan kartidba waxay qaxootinimadana waan ka markaas ayada maanan wadanin markaan inta imaaday ayaan dib u dalbaday dowladdan kenadana markii aan erboor kasoo degay waxay ugu qabteen basaboorka waana u sheegay inaan xerada qaxootiga deganaa marka ma qaxootinimaa lagugu keenay markii lagu keenayo canada mase waxaad ku imaaday basaboor cidna ima keenin canada anaa iskeenay basaboorkaasaan ku imaaday waa gartay marka sidaa darteed adi markaan inta imaaday qaxootinimaan codsaday qaxootinimadii waxay dhaheen basaboorkan kenya kugu haynaa way way diideen inay qaxootinimadii ugu qaabilaan haye xaaskaygaa joogay meesha oo u imaaday marka xaaskayga ayaa responsor ii xaraysay waa gartay adoo jooga wadanka gudihiisa instate responsor bay ii xaraysay adii insta responsorka meel fiican buu ii marayaa wixii shuruudihii aa mari jirtay markaad africa joogtida inta laigu mariyey caafimaadkaa lai mariyey wixii dowladdan inaan criminal ka galin inaan kenya dembi kasoo galin wixi dhanaa la caddeeyey kadib warqadii aqoonsiga ee permanent resident t v bay iga qaateen oo isoo diri dheheen waxaan filayeyba in la isiinaya sharcigaan moodaya waa garta adii weli broceskayga wuu socdaa laakiin kuwa xuduudaha ee xuduudaha canada ilaaliya ayaa igu dhegan oo le waan ku celinaynaa haye intee laguu celinayaa kenyaan kugu celinaynaa marka waa u sheegay waxaan dhahay kenyaan mi soomaali baan ahay soomaaliya igu celiya haye adii arrinta ilaa hadda igamaysan ogolaanin laakiin communitigii soomaalida ahaa iyo dadkii meeshan joogayna aad bay u kaceen petition badan baa la xareeyey caawad ku qoran taali dhahay falayga oo dib laguu celinaayo oo dib lii celinaya waa gartay marka adiga qoys ahaan iyo adigaba sidee arrintan culays kugu tahay marka de waa garan kartaa qoys la kala qaadaayo culayska adiga waa dareemi kartaa adigoo afar ciyaal iyo ujeedaa ninkaagii oo adigoo afar ciyaal haysta wadankan qurbaha ku haysta ninkaagii lagaa qaaday waxa adi aad dareemi kartay qoyska dareemayaan waa garta cid ku xaqiijisa marka inaad soomaaliya ka imaaday inaad qaxootiga ku jirta dhadhaab in halkaana xaaskaagii waxaasoo dhan ay joogaan wax ku xaqiijiyay ma lala-yahay ama ama ama mase maba ku weydiininba dowladda waxaanba la imaaday de wixii qaxootiga waxaa kaloon la imaaday dukumentigii dowladda kenya acs inaan kenya qaxooti ku dhex ahay unis r dukumentiga acs looyarkayga hore unis r xitaa uu la xiriiray unis r way soo cadaysay inaan refuji xerada ifo degan ahaa wixii oo wixii oo dhan maysan cadayntaasoo dhan communitygii aan la deganaa xerada jail ladhiga xerada dhadhaab dhan mas-uulka ka ahayd baa hadda ila joogta oo ayadana meesha joogta haddii aad waraysi ka qaadi kartid xitaa waxaad iiga warantaa soomaaliya dhankee ka imaaday baardheeraan ka imaaday magaalada baardheer gobolka gedo gedo waa tahay haddaad awoodid waxaad iigu dhiibtaa balxaaskaaga saan u weydiiya iyadana culeyska arrintaan idinku haysta iyo siday u aragta caqabadeyda halo salaamu calaykum walaal waalaykum salaam magacaa walaal xaliimo ibraahim cali aalidha xalimo waxaad iiga warantaa odagaaga tan iyo markii la dhahay dib ayaa loo celinayaa oo sharciga wadankan loo diiday culeys intee leeg ayaa idinku haysay dhowrkii sane lasoo dhaafay oo kiiskiisa uu socday wallahi culeys aan la qiyaasi karin bay nagu haysaa walbahaar maxay ahayd maalin walba uu sayngareeyaa every tarsday inuu joogo uu sayngareeyaa waa garta oo dowladda ogeysiiyaa waan joogaa waa ekan maalin kastoo khamiis ah
hasponsor oo xareeyey waan shaqaynayay asaga night time uu shaqeeyaa ana day time aan shaqaynayay ilmuhu ii haynay wadanka anaa uga soo horeeyay anoo laba ciyaal haysta ma u noqonin waa awoodi waayo inaan u noqdo because in yar bay ay isiinayeen ceer inaan tigidka ilmahayga laba sano markay wada gaareen inaan tigid kaabargaray tri wax kaloo i halbigareeyana ma ah ma helin markaa walaal iima joogin oo ani ila dhashtay walaal asaga la dhashta oo maanta ilmaha ila qabta mase muusan joogin marka waan awoodi waaye inaan noqdo waa garta hadda oon t- four kidis aan haysto maxaad u malayn kartaa intuu imaaday labaan dhalay maxaa u malayn kartaa afar ciyaala hadda haysataa waayo haddii hadda la qaado si ay leeyihiin een, asagoo xaajigaaga dib loogu celiyo afrika ama ama kenya oo kaleeto walwalka aad ka qabtid maxay tahay walwalka aan ka qaba aad buu u badan yahay three days ma cunto gurigeena lagama karin ilmahayga say u eg yihiin midhiha waad ka aragtaa umalayna cunto dhan ma naga degto ma maxay ahayd ma seexano Een, K- canada marka maxay ahayd een, kenya markuu u taga way ku daba qaadayaan feelashiisa in ay am- u- luuqadana ma garanayo len kenyaan umu dhalanin waxaan dhahay haddaa u qaadaysiin m- eh, my husband geeya maxay ahayd soomaaliya hiiska somalian man waa garta bal waa tahay bal ii dhiib waa yahay axmed cabdulqaadir axmed yuusuf oo kula jooga wajaaliyada ragga maamulo ah haye abaayo mahadsanta adigaa mudan halo Een, axmed cabdulqaadir axmed yaasiin bal waxaad iiga warantaa waxaa tahay qof u ololeeya bulshada een, jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan magaalada edmonton ee dalka canada bal iiga waran qoyska reerkan dhibaatada haysato ay ka cabanayaan haatan sida aad ugu rajawantiin inaad ku guuleysan kartaan iyo waxaad qaban kartaan waad mahadsan tahay fursadda aadna siisay oo aan soomaalida ula caada soomaalida reer canada ah aan aan rabno inay waxay ku taageeri karaan oo ku saabsan sidii petitionkan aan sameynay ee aan u baahannahay inaan ah, prime ministerka iyo ah, wasiirka cadaaladda iyo wasiirka immigrationka aan rabno inay joojiyaan ninka laga laga kaxeynaya reerkiisa ay ah n sheekadan maalintii jimcihii eh, sabtidii ahayd ah, shalay tola ayay aniga xafiiskeena soo gaartay oo ah, ma jimcihii ayaa lawyerkii wuxuu ku yidhaahday kayskiina waxaa la idin dibord gareynayaa waxaana baxaysaan ah, ah, shanta galabnimo oo isniinta ah markay soo gaadhay kadib waxaan sameynay waxaan u bilaabnay en, in aan aan midyahayna aan u sheegno waxaan u bilaabnay inaan la xiriirno en, ah, xildhibaanada ah, laga soo doorta xaafadaheenna waxaan kaleeto oon bilaabnay in aan u qorno en, petition ama warqad lagu support gareynayo oo aan sharcigii aan xasuusinayno dowladda canada ah, ah, res- ah, mas-uuliyad mas-uuliyad leedahay iyo in ay kamid tahay u n c r kamid tahay oo ay qaabilsan tahay ay ay saxiixeen sharciga en, ah, ah, refu- in protection of refugeeska ah aan waxaan waxaanan xasuusinaynaa haddii ay wiilkan ay ah, reerkiisa oo isaga oo afar caruur dhalay iyo xaaskiisa ay kala diraan qofka keliyaata ee ah, gurigaasna u shaqeeya uu yahay in ay mataqaanaa dhibaato aada u xun ay u keeni karayso noloshiisana xagga markuu tagana ay ay dhibaato kalete oo dowladda kenya ay xiri karayso oo oo hadhowtina mataqaanaa dhi- dhibaato kalete ay soo gaarayso maadaama hadda labadoodaba ay dhiikar ku dhacay labadoodaba ay ay ay- ay ay maskaxdooda ay maqan tahay mentallyna ay waxaan dhibaato u keensatay waxaan aan aan ka codsanaynaa ama aan ku amraynaa dowladda canada in ay waxa- charterka ay saxeexeen Waa gartay.
ee, in- inay inay inay inaynan jabinin ay ay refugee bay keenayaan maxay dad kaleet u kala jabinayaan nin iyo reerkii waayahay aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin Ah, adigana aada iyo aad baa umahadsan tahay kuwaasi waxa ay kala ahaayeen yuusuf maadey maxamed oo ah aabba nin dhallinyaro ah oo dalka kanada dhowr carruura ay ugu dhasheen hase yeeshee waddankaasi sharcigiisa loo diiday kadib markii baasaboorka kenya uu ku soo galay dalka kanada kanadana ay sheegtay inuu kenyaan yahay kenyana dib loogu celinayo aabbahaasi ayaa waxaa dalka kanada ah uu ka doonay magangelyo inuu ka helo isagoo markii hore ku soo galay baasaboorka kenya hase yeeshee dalka kanada ayaa waxay sheegeen inay u aqoonsan yihiin inuu yahay nin kenyaana dibna loogu celinayo wadanka kenya yuusuf maadey wuxuu sheegay inuu ka yimid magaalada baardheere ee gobolka gedo islamarkaasina uusan kenyaan ahayn sidoo kale waxaa ila hadashay intii barnaamijkan aan ku guda jirnay xaliimo ibraahim cali oo xaaskiisa afar caruur ee isu dhaleen ah oo iyadu sheegtay in uu oo- in uu ninkeeda wax badan ka caawin jiray nolosha islamarkaasina haddii dib loo masaafuriyo ee caqabad ku noqon doonto noloshooda sidoo kale waxaa barnaamijka iigu waramay axmed maxamed cabdulqaadir axmed yaasiin oo isagu ah nin u ololeeyay jaaliyadda soomaalida kanada edmonton kaasi oo sheegay in ay saxiixeen waraaqado badan oo codsiya oo betishinka loo yaqaano kuwaasi oo ay sugayaan in ay wax looga qabto ka hor intaanan maanta dib looga dhoofinin amaba looga masaafurinin yuusuf maadey dalkaasi kanada guud ahaana barnaamijkii qurbe waa naga intaaya nabadgelya barnaamijkan mid lamida inta aynu ku kulmi doonno toddobaadka dambe waxaan idin leeyahay wakhtigan isma dhaafno
barnaamijkii qurbe intaasi aynu ku dhaafno waxaanala socodsiinaysay zahra cabdi axmed dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka ramadaanka iyo codkii macana ee bashiir ibraahim intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddii fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ee washington waa axmed cali sheekh zahra cabdi axmed iyo maxamed cabdi sandheer oo idinku dhaafaya sidaasiyo nabadgelya Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. Guatemala's disaster management agency